halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah bisha abrilna waa shan iyo labaatan sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashi ibraahim
qodobada aan idinku haynay idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah maraykanka iyo midowda afrika oo isku raacay in la soo gaaray xilligii ay soomaalida la wareegi lahayd mas-uuliyadda xagga amniga ee dalka soomaaliya waxaa sidoo kale aad maqli doontaan jaaliyadda soomaalida minesora oo shalay diray una diray soomaaliya saddex konteenar oo cunto nafaqaysan ah
konteynar kasta waxaa ku jira briis nafaqaysan oo si gooni ah loo sameeyey halkii konteynar wuxuu quudinayaa kun iyo sideed boqol ilaa laba kun qoys uu quudinaya waa qoys qoyskan afraidkaan ugu talagalnay waa shan ilaa toddoba
waxaad sidoo kale maqli doontaan kulan ka dhacay magaalada colombos oo lagu soo bandhigay buug isbarbardhig ku samaynaya soomaalida colombos iyo kuwa magaalooyinka mataanaha ah ee gobolka minnesota magaalada colombus tusaale ahaan waxay u qaybsan tahay waa hal meel ah oo toddoba qof baa laga soo doortaa qof walboo ka mid ah hal milyan oo qof baa cod ka raadsanaya minneabolis saddex iyo toban xaafadood bay u qaybsan tahay qofkiiba xaafad baa soo dooranaya qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka maalin kadib markii dadka reer faransa ee codkooda dhiibtay ay gaarsiiyeen inay wareeg kale isugu soo baxaan musharaxa siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ee emmanuel macron ayaa musharaxa soo galootiga diidan ee marina lepen iyo ku dhawaaqday inay si kumeel gaar ah uga degayso hoggaanka xisbigeeda taasoo markaa u saamaxaysa inay noqoto musharaxa u ordaya dadka faransiiska oo dhan sida hadalka loo dhigay tallaabadan looga gol leeyahay in lagu ballaariyo dadaalkeeda ayaa laben waxa ay u sheegtay telefishinka dadweynaha faransiiska iyada oo tiri laga bilaabo caawa maahi madaxweynaha national front hase ahaatee waxaan ahay musharax madaxweyne iyadoo intaa ku darta inay doonayso inay noqoto mid ka sarraysa in loo arko in ay dhinac jirto
mas-uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne trump ayaa la filayaa in maalinta birito ah ay warbixin ka siiyaan dhammaan xubnaha senadka maraykanka wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda kuuriyada waqooyi warbixinta waqooyiga kuuriya ayaa waxaa dhiibi doona xogayaha gaashaandhigga jim mats xogayaha arrimaha dibadda rex tillerson iyo agaasimaha waaxda sirdoonka qaranka dan coats iyo madaxa taliska ciidanka qalabka sida generaal do danford dhammaan boqolka xubnood ee senadka ayaa lagu wargeliyey inay soo xaadiraan kulankan oo arbacada dhici doona ama ka dhici doona xarunta aqalka cad ma cadda in dhammaan xubnahan ay wada tegi doonaan shirkaasi waa dhif iyo naadir in xubnaha sharcisameeyayaasha maraykanka kulan warkala qaadasho ah loogu yeero aqalka cad inta badan kulamada noocan oo kale ah ayaa ka dhici jiray xarunta koongareeska ee capital hill ee magaaladan washington kulankan ayaa imaanaya xilli ay xaalad kacsanaan ah ka dhex ogan tahay maraykanka iyo kuuriyada waqooyi
arooryo suuban subax wanaagsanna meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa aroornimo talaado ah bisha abrilna ay tahay sanadka idaacadda waxaa daadihinaya nuur xasan nuur bukhaari anigoo ah caashi ibraahim maraykanka iyo midowda afrika ah ayaa isku waafaqay inuu soo dhowaaday wakhtigii soomaaliya ay la wareegi lahayd mas-uuliyaddeeda dhinaca ammaanka nuur xasan nuur ayaa soo koobaya warbixintaasi mahadsanid caasha taliyaha ciidanka maraykanka ee jooga magaalada stuttgard ee dalka jarmalka generaal thomas walhoser iyo taliyaha ciidanka maraykanka ee afrika ee loo soo gaabiyey africom ayaa si wada jir ah u sheegay in ku dhawaaqistii maraykanka uu dhowaan ku dhawaaqay inuu soomaaliya u dirayo ilaa iyo afartan askari aysan micnaheedu ahayn isbeddel dhinaca istaraatiijiyadda ah waxayse sheegeen in maraykanka uu ciyaari doono door caawineed oo ah in ay ka taageeri doonaan ciidanka soomaaliya dhinaca tababaridda jenaraal thomas walhowser ayaa sheegay in hadafkooda tababaridda ciidanka soomaaliya uu yahay in la helo ciidan soomaaliyeed oo diyaar u ah inay la wareegaan amniga marka la gaaro sanadka labada kun iyo labaatanka ama labada kun iyo kow iyo labaatanka markaas oo la filayo in dalka ay ka dhacaan doorashooyinka madaxtinimada dhinaca kale ambashador francisco madeira oo ah madaxa qeybta rayidka ee howlgalka amisom ayaa sheegay in ay bilaabayaan in ciidamadooda ay kala baxaan soomaaliya marka la gaaro sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka soomaaliya iyo dalalka ay saaxiibadda yihiin ayaa hadda ka shaqaynaya sidii ay u tababari lahaayeen ciidamo gaaraya siddeed iyo labaatan kun oo askari oo loo diyaarinayo in ay la wareegaan amniga dalka dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku tiirsan ciidamo ka socda midowda afrika oo gaaraya laba iyo labaatan kun oo askari ciidamadaasi ayaa ilaaliya madaxda dowladda iyo ilaha ugu muhiimsan dhaqaalaha dalka sida qaar ka mid ah dekedaha iyo garoommada diyaaradaha
aad ayaad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd maraykanka iyo midowda afrika oo isku raacay in ay soo dhowaatay wakhtigii soomaaliya ay la wareegi lahayd mas-uuliyaddeeda dhinaca ammaanka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a jaaliyadda soomaalida ee ku nool dalkan maraykanka ayaa weli waxay wadaan dadaalada ay ugu qayb qaadanayaan gurmadka abaaraha ka jira dalka soomaaliya jaaliyadda soomaalida minnesora oo kaashanaysa qaar ka mid ah hay-adaha samafalka maraykanka ayaa shalay u diray soomaaliya ilaa iyo saddex konteynar oo cunno nafaqaysana waryaha v o eda gobolka minnesora maxamuud mascade ayaa arrintani waxa uu ka waraystay sheekh xasan cali maxamuud jaamici oo ka mid ah culimada ka shaqeeyey hawshaasi
conteynerada horta waa saddex saa u sheegtay oo maantay baxayeen afaraa ka horeysay mascadee marka gebi ahaan waxay wada yihiin toddoba waaye toddoba containers marka container kasta waxaa ku jira briis nafaqaysan oo si gooni ah loo sameeyey halkii container wuxuu quudinayaa kun iyo sideed boqol iyo ilaa laba kun qoys uu quudinaya waa qoys qoyskan afraidkan ugu talagalnay waa shan ilaa toddoba marka taas maxaneed waxa waaye halkii container laba kun oo qof uu quudinaya ralli aw toban kun oo qof qof ahaan ayuu quudinaya halkii container marka haddaad toddoba ku dhifato marka toddobaatan kun aan rajaynaynaa oo qoys inaan gaarno hadduu ilaah yidhaahdo waxaa ku jira containerka oo la soco dawo filibooyinka kamid ah iyo maaragtay qalabka isbitaalada oo oo basic ah waa garta marka shaas waxaad carabka ku dhufatay inaad afar hore u dirteen saddexna aad maanta diraysaan amaba aad dirteen marka haddaad ii kala qaado toddobadan container guud ahaan marka la eego soomaaliya dabcan abaaruhu si baahsan bay ugu dhaceen ma hal meel baad ugu tala gasheen inay inay tagto mase meelo kala gadu kala gedisan baad u diraysa okay sidaana ugu talagalnay iyadoo kooban afar afaraa baxday afarta baxday waxaa loogu talagalay koonfurta soomaaliya inay wada gaarto afartaas waxay tegeysaa bisha saddexdeeda oo dadka markaasi qiimin doono oo markii dekada ay kasoo degayaan oo qaabili doono anaa kamid a hadduu ilah yidhaahdo wafdi halkan ka baxayo oo aniga shaksiyan hogaaminayo insha allah waxaa kaloo markaasi saddexda kale soo hartay waxaa loogu talagalay inay kala aado gobolada dhexe puntland iyo waqooyiga marka saddexdan hadda baxday laba waxay ka degayaan berbera oo mid markaasi waqooyiga ay aadeysaa midna xagga puntland ay soo aadeysaa midna muqdisho kadibna kaas wuxuu aadaya markaas dhanka gobolada dhexe oo loola jeedo galmudug iyo inta soo raacda waa gartay cuntada marka faraha badan ee toddobada container ah yaa idinku gacan siiyey haddii aad tihiin jaaliyadda soomaaliyada gobolka ma cunto adinku aad inta lacag aruurseen jeebkiina aad ka bixiseen ba mise hay-adaha gobolka ka jira ayaad gacan saar ka hesheen
cuntadan waxay ka timid horta isku tag maaragtay hay-ado kala duwan hay-adaha ugu waaweynaa xusaya oo keliya hay-ad la yidhaahdo feed my starving children waa hay-ad maraykan ah waxay noo balan qaaday briis nafaqaysan oo container buuxda inayna siiso hay-ad kalena waxaa la yidhahdaa matry waxay noo balan qaaday wixii dawooyin oo u baahan dadka abaaraha naafaysay oo oo nafaqo ah oo falabooyinka kamid tahay inay nafayso iyo qalabka oo dawooyinka markaasi oo loo baahan yahay matrisa la yidhaahdaa laba hay-adood oo la yidhahdo hay-ad oo soomaaliyeed imac foundation waa hay-ad soomaaliyeed iyo hay-ad kaloo la yidhaahdo minnesota community of african disabilities hay-ad soomaaliyeed labadooda iyagana iyaga waa kuwa ka shaqaynayay in hay-adaas imaamka ka mid ah oo la shaqaynaya afar qaba ayaan la shaqaynayay si u suura gasho in la helo raashiin toddobaatan kun oo soomaali ah gaarayo iyo dawo la socoto iyo qalabkii isbitaalada marka intaasaa isku tagtay laakiin waxaa kaloo nacaawiyey jaaliyadda soomaaliyeed ma rabo inaan hilmaamo ma rabo ilaahay subxaana watacaala ajri sabab ka siiyo sababtoo ah su-aal fiican waa weydiisay halkii container waxaa saaran rashiinka iyo qalabka ku jira waa lixdan kun oo dollar waayo marka lixdan kun dollar waxaad ku dhifanaysaa toddobo waxay noqonayaan afar boqol iyo labaatan kun oo dollarka maraykanka waa half million ku dhow waxaan ku jir marka oo jaaliyadda aan ka ururinay oo welina aan ku dhex jirnaa lacagta lagu diraayo oo lagu shipping costs oo ah lacagta lagu dhoofinayo lacagtaasi marka halkiiba waxaa dhoofinayo lix kun ilaa dekeda muqdisho gaarsiina ama berbera waxaa la socda markaasi laba kun ilaa saddex kun oo ah miscellaneous oo ah dejinta qaybinta maaragtay amniga iyo wixii la xiriira
kaasi waxa uu ahaa sheekh xasan cali maxamuud xasan jaamici oo ka mid ah culimada ka shaqaysay in saddex konteynar oo raashiin nafaqaysana shalay loo diro soomaaliya waxa uu magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ugu warramayay wariyaha v o a gobolkaasi maxamuud mascade
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a washington magaalada colombos ee gobolka ohyo ee dalkan maraykanka ayaa waxaa xalay lagu qabtay kulan looga hadlayay ka qaybgalka mujtamaca soomaalida ee arrimaha dhaqaalaha bulshada iyo siyaasadda kaasoo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee ohio kulanka waxaa soo abaabulay somalikan oo ah hay-ad u ololeysa horumarka soomaalida ohio kulankaasi waxaa lagu soo bandhigay buug lagu magacaabo somalis in the twin cities an ohio oo ay qortay rofesor stephen chambers oo ka shaqeysa machadka trinity ee ku yaala magaalada hartford ee gobolka connecticut ee dalkan maraykanka kulankaasi ayaa waxaa warbixintan nooga diyaarisay waryaheena caashe ibraahim caashe cuud
jibriil cali ow maxamed oo daraasaadka afrika ka dhiga jaamacadda ohaayo islamarkaana ka mid ah dadka soo abaabulay kulanka ayaa ugu horreyn iiga warramay dadka madasha isugu yimid kuwa ay yihiin kulankan waxaa yimid dad ka socda senadka maraykanka congresska maraykanka waxaa kasoo qeybgelaya qolyihii matalayii gobolka oo state houseka joogay oo wakiiladii gobolka senataradii gobolka city councilkii columbus intiisi badnayd foundationada iyo qolyaha lacagaha ku bixiya horumarinta bulshada jaamacadaha dad ka socda jibriil ayaan mar kale weydiiyey waxa ay soomaalida magaalada colombos uga dhigan tahay kulankan lagu soo bandhigay buugga ay gabadhan brofesaradda ah ka qortay isbarbardhigga ku saabsan soomaalida ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ah ee gobolka minnesota iyo kuwa magaalada colombos magaalada colombos tusaale ahaan waxay u qaybsan tahay waa hal meel ah oo toddoba qof baa laga soo doortaa qof walboo ka mid ah hal milyan oo qof buu cod ka raadsanaya minneapolis saddex iyo toban xaafadood bay u qaybsan tahay qofkiiba xaafad baa soo dooranaya soo dooranaysa marka kala duwanaanshahaas in la bedelo ayaan ka shaqaynaynaa annaga soomaalida ah dadkii nagala shaqayn lahaa baan tabcanaynaa hadda waan kasbanaynaa soomaalida ku dhaqan magaalooyinka minneapolis iyo st paul ayaa xubno firfircoon oo muuqda ka ah bulshooyinka kala isirka ah ee gobolka minnesota degan taasoo waayadii u dambaysayna isa soo taraysay jibriil ayaa sababeynaya waxa soomaalida magaalada colombos ka hortaagan inay sidaa oo kala sameeyaan markay noqoto arrimaha bulshada kasoo qaad lahaanshaha guryaha ohaayo iyo minnesota waxaa horeysa soomaalida joogta ohaayo oo ama ha ahaato in guryuhu halkan raqiisan yihiin ama sabab kalaba siyaasadda laakiin soomaalida ohaayo aad bay u dambeeyaan minnesota waxay leedahay qof ilhaan oo loo doortay stateka waxay leedahay cabdi warsame oo loo doortay city councilka waxay leedahay school boardka dad ku jira sababtuna waxa weeyaan nidaamkiibaa u sahlaya oo u ogolaanaya inay dadkaasi tartamaan inay guulaystaan labadaba haddaba qoraaga buuggan magaciisu yahay somalis in the twin cities and colombos amaba soomaalida ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ah iyo colombos brofesor stepheni chambers oo ka shaqaysa machadka trinity ee ku yaala magaalada harford ee gobolka connecticut ee dalkan maraykanka ayaan weydiiyey waxa ku dheliyey inay qorto buuggan
and I also study urban politics and racial and ethnic politics.
waxaan ahay brofesor dhinaca cilmiga siyaasadda ah waxaan sidoo kale bartay siyaasadda magaalooyinka iyo tan isirka iyo qowmiyadaha marka waxaa laygu tababaray jaamacadda ohio waxaana shahaadada jaamacaddan ka qaatay dabayaaqadii sagaashameeyadii kadib waxaan halkan ku soo laabtay sannadkii laba kun laba iyo tobankii waxaanan u imid in aan sameeyo baaritaan ku saabsan bulshada madow ee magaalada colombos waxaanan dareemay inay jirto isbeddel muuqda oo ay halkan soomaali timid waxaa markaa i xiise geliyey xilliga ay yimaadeen waxa ay u yimaadeen iyo sidoo kale siyaasad ahaan halka ay joogaan kadib waxaan bilaabay inaan qoraal ka sameeyo sida uu yahay ka qaybgalka siyaasadda ee soomaalida waxaanan ogaaday in soomaalida ay kufaakac ku jirto marka dhinacyo badan la fiiriyo waxaana jiray waxyaabo u baahan in wax laga qabto waxaa jiray waxyaabo sahlan oo dadka ay siyaasaddu ka go'do ay samayn karaan si ay nolosha ugu fududaato soomaalida markaas ayaan go'aansaday inaan wax intii hore ka badan ka sameeyo labada gobol ee ay soomaalida dalkan maraykanka sida weyn u degan yihiin waa magaalooyinka mataanaha ah ee st paul iyo minneabolis ee gobolka minnesota iyo magaalada colombos ee gobolka ohio waxaa hase ahaatee la sheegaa in soomaalida gobolka minnesota ay aad uga badan tahay tan ohio brofeor stefani ayaan weydiiyey haddii ay baaritaankeeda ku ogaatay tirakoobka saxda ah ee ku saabsan tirada soomaalida ah ee ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ah iyo tan colombos waxaanay ku jawaabtay
In Columbus, it's estimated that between 30 and 45,000 Somalis live here.
Soomaalida ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ah waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan lixdan kun Colombosna waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan soddon ilaa iyo shan iyo afartan kun labada gobol qiyaas ahaan waa kuwo isku dhow xagga baaxadda magaalada colombos waxaa ku dhaqan dad gaaraya siddeed boqol soddon iyo lix kun marka la isu geeyo dadka ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ahna waxay gaarayaan toddoba boqol oo kun marka wax badan uma dhexeeyaan baaxadda dadka waxaan markaa ogaaday in xisbiga dimuqraadiga ay dhab ahaana ku guubaabiyeen soomaalida inay xubno muuqda ka noqdaan xisbiga waxay sidoo kale isku dayeen inay shaqaaleeyaan dad u carara xafiisyada iyo hoggaankaba taasina ma aha mid ka dhacday magaalada tan colombos waxaanan ku doodayaa inay tahay in taas oo kale ay ka dhacdo halkan colombos oo ay xisbiga dimuqraadiga u arkaan bulshada soomaalida ah codbixiyayaal lagu kalsoonaan karo bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalkan maraykanka ayaa si kastaba ha ahaatee waxaa waayadan dambe uu walaac ka haystaa soomaalida dhowrka kun gaaraysa ee dowladda maraykanka sheegtay inay dib ugu celinayso soomaaliya haddana dhinaca kale waxaa muuqata inaanay ka rajo dhigin hankooda ah in ay bulsho muuqata oo go'aanadana wax ku leh ka noqdaan dalkan ay soo degeen aad ay u mahadsan tahay wariyaheenna caashe ibraahim aadan caashe cuud oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan buug ay ka qortay soomaalida gobolada minnesota iyo ohio rofesor stephen chambers oo wax ka dhigta jaamacad ku taala gobolka connecticut ee dalkan maraykanka
subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo w h o ayaa ku dhawaaqday in ay ka bilaabayso dalalka kenya ghana iyo malawi tallaal cusub oo lagula dagaalamayo cudurka maleeriyada mabaduumada sida ay sheegtay hay-adda w h o saddexdan wadan ee ku yaala qaaradda afrika ayaa ah kuwo kuwa ugu daran ee ay maleeriyadu ku badan tahay barnaamijkan tallaalka duumada ayaa lagu soo aadiiyey amaba lagu soo beegay xuska ah maalinta ay qaramada midoobay u aqoonsatay maalinta maleeriyada adduunka oo ku beegan maanta oo talaadaah warbixintan waxaa london ka soo diray henry ridgwell waxaa soo koobaya nuur xasan nuur bukhaari tijaabadan cusub ee tallaalka cudurka duumada ayay saynis yahanadu ku tilmaameen tallaabo weyn oo dhinaca caafimaadka horey loogu qaaday hay-adda caafimaadka ugu qaabilsan qaramada midoobe ee w h o waxay sheegtay in hadafku uu yahay in inta u dhexaysa labada kun sideed iyo tobanka iyo labada kun iyo labaatanka laga tallaalo cudurka malaariyada ilaa iyo saddex boqol iyo lixdan kun oo caruur ah oo ku nool dalalka kenya ghana iyo malawi warkaasi waxaa magaalada nairobi shalay kaga dhawaaqday agaasimaha xafiiska hay-adda w h o ee africa mashidi somoweti
aad ayaan u qadarinaynaa shirkadda dawada ee g s k ee horumarisay tallaalka taasoo si bilaasha u bixin doonta tijaabadan tallaalkan waxaa loo qiimayn doonaa faragelin deg deg ah oo cudurka maleeriyada ah ee afrika waxa kale oo uu noqon doonaa ka hortag wanaagsan oo aan hadda kadib wax ku daweyn doonno inkastoo tallaalka malaariyada ee cusub uu noqon doono mid ahamiyad weyn leh haddana waxaa muhiim noqon doonaa qaababka kale ee looga hortago cudurkan dor thomas jarger oo ka tirsan jaamacadda imperial college london ayaa haya tusaalooyin ifinaya hababka loo dili karo ama loogaga gaashaaman karo nuucyada kaneecada ee soo gudbisa cudurka malaariyada wakhtilxaadirkan qaababka ugu muhiimsan ee lagu xakameeyo waa adeegsiga markaneecada laakiin waxaa jira cabsi sii siyaadaysa oo ah in kaneecada qaar ay iska caabin karto sinsiyeeriyada ama marikaneecooyinkaasi sidaasi daraaddeed qaababka qaar ee aan maanta ku xakamaynayno kaneecada ayaanan shaqayn doonin mustaqbalka marka waxaan u baahannahay habab cusub oo aan ku dili karno kaneecada nuucyo cusub oo marikaneecooyin ah nuucyo cusub oo dawooyin ah iyo nuucyo cusub oo tallaal ah dadaallo caalami ah oo lagu yaraynayo faafinta cudurka maleeriyada ayaa sababtay in saddex qayb marka loo dhigo ay laba qayb hoos u dhacday tirada dadka u dhiman jiray cudurka duumada intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo labada kun shan iyo tobankii dor thomas jarger ayaa rajaynaya in horumarinta tallaalka ay keeni karto suurtagalnimada in maalin maalmaha ka mid ah caalamka laga dabargooyo malaariyada waxaan rajaynayaa in maalin uun aan heli doonno tallaal ku filan inuu noqdo rasaastii qalinka tallaalka hadda wax badan ayuu tari karaa balse si buuxda ugama hortegi karo faafista cudurka maleeriyada mashruucan tallaalka ee kaneecada ee laga bilaabayo dalalka ghana kenya iyo malawi ayaa waxaa ku baxaya kharash dhan konton milyan oo dollarka maraykanka ah waxaana soo ururiyey hay-ado samafal oo caalami ah malaariyada ayaa ah mid ka mid ah cudurrada ugu halisan adduunka ku dhowaad nus milyuun ruux ayaa u dhinta sannad walba dadkaasi intooda badan waxa ay ku nool yihiin qaaradda afrika
aad iyaad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo koobaya hay-adda caafimaadka adduunka w h o oo dalalka ghana malawi iyo kenya ku bilaabaysa tallaal cusub oo lagula dagaalamayo cudurka duumada warbixintaasi waxaa london ka soo diray henry rijwel
rugta ganacsiga dalka maraykanka ayaa kulan la qaadatay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka masar ayagoo ka wada hadlay waxyaabaha fududayn kara in maalgashi lagu sameeyo dalka masar oo ay ka jiraan dhibaatooyin dhinaca amniga ah warbixintan waxaa magaalada qaahire kasoo diray wariyaheena xuseen saxnuuni wafdi ka socda rugta ganacsiga dalka maraykanka ayaa la kulmay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkani masar magdi cabdulkhafaar kaasoo faahfaahin ka siiyey xaaladda nabadgelyo ee waddankani wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda masar ayaa sharaxaad ka siiyey xubnaha ka socda rugta ganacsiga ee dalkaasi maraykanka arrimo la xiriira dhibaatooyinka argagixisada ay ku hayso dalkani iyo guud ahaan dowladaha caalamka magdi cabdulkhafaar ayaa wafdiga u sheegay istaraatiijiyada dowladda masar ee ku aadan ammaanka goobaha ku habboon maalgashiga iyo sidii loo hubin lahaa nabadgelyada dadka shisheeyaha ee ku sugan guud ahaan waddankani waxaan diyaarinay howlgallo gaar ah oo ciidamada ay ku sugayaan ammaanka shirkadaha maalgashiga ku samaynaya waddankani iyo weliba tiknolojiyad casri ah oo qayb ka noqonaysa fududaynta meelaha maalgashiga ku habboon ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda masar mar uu xalay la kulmay wafdi ka socday rugta ganacsiga ee dowladda maraykanka dhinaca kale xubnaha rugta ganacsiga ee dalkaasi maraykanka oo maalmahan ku sugnaa magaaladan qaahira ayaa meesha ka sheegay ujeeddada socdaalkooda inuu yahay xoojinta xiriirka ganacsiga ee dalalka maraykanka iyo masar wafdiga ayaa farta ku fiiqay in masar ay u yimaadeen sidii loo horumarin lahaa maalgashiga maraykanka ee ku saabsan waddankani iyo weliba in albaab cusub loo furo ganacsiga maraykanka uu la leeyahay dadka masaarida shakhsiyaadka ka socday rugta ganacsiga dalkaasi maraykanka ayaa si weyn u sheegay inay ku faraxsan yihiin in wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda masar ka qanciyo su-aalo ku aadan ammaanka masar gaar ahaan sida looga badbaadi karo argagixisada dhibaatada ku haysa waddankani wafdiga ganacsatada u badan ee dalka maraykanka inta ay joogeen dalkani ayaa la kulmay rugta ganacsiga masaarida iyo weliba shirkadaha waaweyn ee dalkani masar dowladda masar oo la daalaadhacaysa dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha ah ayaa doonaysa inay soo jiidato dowladaha maalgashiga ku sameeya dalalka soo koraya si loo badbaadiyo dhaqaalaha masar oo aan caga badan ku taagnayn xuseen saxnuuni v o a qaahira mahadsanid xuseen dhegeystayaal markaana aan ka codsado caashe ibraahim caashacuud inay inoo dulmarto qodobadii wararka caalamka ee saaka idiin haysay v o e da
mahadsanid nuur mas-uuliyiin sare oo ka tirsanna maamulka madaxweyne donald trump ayaa la filayaa in maalinta berita ah ay warbixinna ka siiyaan dhammaan xubnaha sanadka dalkan maraykanka wararkii u dambeeyey ee ku saabsan xaaladda kuuriyada waqooyi dhinaca faransiiska haddaan fiirinana maalin kadib markii dadka reer faranse oo codkooda dhiibtay ay gaarsiiyeen in ay wareeg kale isugu soo baxaan musharaxa siyaasadiisu ay dhexdhexaad ka tahay ee emmanuel macron ayaa musharaxa soo galootiga diidan ee marine le pen ay ku dhawaaqday in ay si kumeel gaar ah uga degayso hogaanka xisbigeeda taasoo markaa u saamaxaysa inay noqoto musharaxa u ordaya xisbigeeda aaday u mahadsan tahay caashacuud oo inala socodsiinaysay wararka caalamka saaka ee v o e da markaana aan ku nasanno kaalmihii heesaha waxaan idiin soo qabanay codka cabdidiini heestaasi aadka u macaan waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen waxaana ku luuqaynayay fanaanka cabdidiini dhegeystayaal waxay gunaanad u ahayd idaacaddeenii saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur xagga soo saaristana waxaa naga caawiyey bashiir abiikartan iyo inta aan dib damaahod ugu kulmi doonno waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan